wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan casariye iyo shaahaysi waa mid caan ka ah bulshada soomaalida dhexdeeda waana xilli ay dadku shaah wada cabbaan sheekaystaan kaaftamaan oo ay falanqeeyaan sheekooyinka markaas taagan ee saamaynta ku leh noloshooda sida in laga wada sheekaysto xaaladaha iskuullada miciishadda tan ammaanka degaanka gaar ahaan xaafadda iyo kuwo kaloo badan iyadooo mararka qaarna ay ku koobnaato kaftan iyo xifaalo oo keliya waxaana ay dadka wada shaahaysta ee casariyaha wada cabba ay shaaha iyo sheekada dhammaystaan iyagoo nafis ah inta badan soomaalida qurbaha ku nool ma haystaan xilli ay casariye wada cabbaan oo ay shaahaystaan sababaha ugu waaweyn ee u diidana waxaa ka mid ah iyadoo uu wakhtigu aad ciriiri u yahay oo ay adag tahay in dadku ay firaaqo wada ahaadaan mar keliya tusaale ahaan waxaa kala duwan xilliyada ay carruurta iskuullada aadaan iyo xilliyada ay ka soo noqdaan taas oo ku khasbaysa in waalidiinta ay isha ku hayaan ilaa iyo intuu kan ugu dambeeya guriga ku soo noqonayo waxaana taasi dheer in carruurta qaar ay marka ay ka yimaadaan iskuullada ay tagaan goobo lagu fahamsiiyo casharada iskuulka ee dadaalka dheeriga u baahan haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu waxaanu ku eegaynaa hay-ad la yidhaahdo somalia families safety task force oo howsheedu tahay caawinta qoysaska gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallinyarada oo xarunteedu tahay magaalada siyaaral ee gobolka washington toddobaadkanna waxay hay-addaasi qabatay barnaamij loogu magacdaray titok time oo ah wakhtigii sheekada iyo shaaha haddaba titok time muxuu yahay farxiye maxamed waa madaxa hay-adda somaali families safety task force titok times waxaana waa la wada hadlaa ilan guryihii maantoona waa soo shaqaysay seven days a week gurigay hooyooyinkay ku xiran yihiin ciyaalkii ay daba socdaan waa la imaadaa qofkaan dambiisha yaqaan dambiil buu taliyaa qofkii darintii darin kuu sameynayaa qofkii sale ayagoo intaasna ay sameynayaan hadal ilan wixii dhibkaana isoo maray ayagoo release ay ku qaadanayaan markay wada hadlaayaan waa wada hadlayaan maamooyinkii haddana waxaa kaloo sameeyaa bishii hal mar ayaan kulanaa titok time hooyadii haddii aysan ayadii nafsadeedii salfakeer sameynin dhibaatadii waxay noqonaysaa inay isla hadasho wadankaana dhibta wuu batay annagana dhibaatooyin badan aan haysanay dagaalaan soo marnay annagoo dagaalkii treatment aan nagu sameynin waxaa kaloo intaan imaanay adoon luqadii aqoonin wadankii dhaqankiisa aan aqoonin ciyaalkii oo kaa tagay waa maqashaa maalin kasta dhibaatooyinka ka dhaco magaalooyinka waaweyn siyaaral minneapolis iyo ohio dilkii ka dhaco sida toronto oo kalaa noqonay annagina marka hooyooyinkii maskaxdoodii ma fadhido waa buuxsantay dhibaatooyin badanaa ku jiro inta badan dumarka soomaalida ee qurbaha isuma yimaadaan oo ma sheekaystaan sida ragga oo kale oo badanaa ku kulma goobaha shaaha lagu cabo waxaana jira duruufo mararka qaar u diida inay taasi sameeyaan oo ay wadatashi isugu yimaadaan sida ay sheegayso farxiyo waxaa laleeyahy haddaa gabadhaan warkayga u sheegto ama ay isheegtaa alla hooyadaa haddaa la wadaago wixii waxaa arkaysaa confidentiality nasan jirin mararka qaarkood oo hebel alla buufisaa ku dhacay hebel way isla hadashay qofkan wuxuu kuu sheegtay dhib baa haysta marka u qari sirtiisii marka daa taa darteed ayaan waxaan dhahay bishii hal mar aan isu imaano programyada kale aan ku jirin kan wax kasta brogram maba laga hadlaayo ma ayagiyaa sheekaysanaya gabdhihii ayagiyaa wada fariisanaya shaahaa lacabaa asariyaheenyaa meesha ku cadnaa labadaas sacdood haddana bishii kale hadday dhahaan qofaa u baahannahay kala noo keena xitaa markaasaa u keenaa laakiin uguma talagelin brogram oo education uguma talagelin ayaga inay isa saboorta gareeyaan oo ay nafisaan ha waa shaah iyo sheeko markay dumarkan isugu yimaadaan wakhtiga sheekada iyo shaaha maxay ka wada sheekaystaan oo ay isu sheegaan ma waxaa jira ajenda gaara ajendaha markaasuu meesha ka dhashaa ani ajendaha aan qabo ma sheegay waxaa le markaa isu imaano haye wiigan maxaad jeceshihiin inaan ka hadalno dhibkii magaalada ka dhacay oo kalaa tusaale ahaan loo soo yaro qaadanaa haddaad soo qaadatid waa la hadlaa marka gabdhihii waxay leeyiin ha saasaa dhacday hadda wiigii hadda iyo bish bishii hore waxaan ka hadalnay gabdhihii la dilay dhibaatooyinkii jiraan ka hadalnay bishaan hadda xitaa weli wixiyaa sii daba socda ninkii waa la xiray maxaa ka dambeeyo aramey wax dhacaan marka taasaa loo wada hadlaya qof kastaba ilan wixii absida ku jirto iyo ciyaalkaygii hadda samar ayaa soo socda samarkii dadka qaarkood walwal badan ayay ku haysaa waayo samarkii dilkeeni wuu bataa ciyaalkii xabsigooda way bataan marka dhibaatooyinkaasna waa ka hadalnay samarkii maxaan sameynaa samarkii ciyaalkii waxaan u sameyn rabaa saddex programyo oo kala duwan midna waa summer work work program oo la siinayo cunugiiba kun dollar six weeks meesha lagu haynayo uu imaanayo isagaana wax la baraa haddana kunkaas dollar hadhow uu shopping ugu samaysa intuu waxba soo haleyn lahaa ayaan ka celiyaa lacagta lacagta marka intee ka imaanaysaa lacagta funding ahaan ayaan u helnaa taas la siinayo waa gartay marka markaan usoo noqdo waktigii sheekada iyo shaah magacaaban aada uga helay waktigaas marka laisku yimaado ee la sheekeynayo dhinaca kale marka loo dhigo ma fadhi kudararkii raggoo kale oo dumaraba may fadhi kudararkii raggi oo kale ma aha laakiin waa iscaawiyaan gabdhaha waxay leeyihiin gabadh xataa daraad waxay ka hadashay ay tiraahday annagii ahaan gabdhihii haddaan nahay nafsadeeni waxba ma u sameynay lacagta aan dirayno africa aan guryaha ku dhisayn naga joojiya inta hala geliyo annaga aan isgelin lacagta oo ama guri inta aan ugu gadano haddaanan awoodin fasax magaalooyinkan yarka aan ku aadno ilaa annaga faamili badan aan hay todoba ciyaal sideed ciyaal haddaan leedahay hal mar africa ma aadi karti samarkii oo kale laakiin marka markaa baxdid aadi disneyland ama aadi florida meesha ku sahal application aad adiga ciyaalkaa waa waad awoodaa meeshay soomaaliya iyo aad kunka iyo kun iyo shanta boqol ku aadaya shan shan boqol ayaa kugu bixaysa hal hotelna waa kiraysanaysiin adiga ciyaalkaadii marka marka marka waktiga sheekada iyo shaaha waxaa lagu lafaguraa qof kasta ra'yigu hayuu keenaa qof kasta wixii madaxiisa ku taagan ee uu talada ka raba uu soo bandhigaa si guudaa marka wixii loo wadaagaa oo mid tala keena iyo mid tala lasiyaa lasugu jiraa iyo iyo qorshayaal kale oo hooyooyinka quseeya miya hooyooyinka quseeya haaba ilan horaaba loo yiri ama tala raac aho ama tala keen aho marka talooyinkan la isu keeno qof kastaba gabar kastaba xitaa waxaan ka hadalnaa xaaladaha riyaalitiga jira magaalada iyo dhibaatooyinka jira ayaan ka hadalnaa waktiga sheekada iyo shaaha ee gabdhahan isu keena ajendaha looga sheekaysto ee aan hore loo sii qorshaynin ma yara tusaale ahaan waxyaabaha kale ee looga hadlo waxaa ka mid a gabdhihii iyo nimankii furiinka wuu batay furitaankaas batay maxaa sababgareeyey maxaa dhaliyey maxaan sameynaa ilan markuu hooyadan yaabahan ay isfuraan mararka qaarkood ayagaa isku mashquulsan ciyaalkiyaa meesha ka baxay cid war u haysa ma lahan teenageki markii aabihii hooyada ay mashquul isku yihiin ilmihiina hadda suuqoodiyay galeen soo mahan waa ka hadalnaa mararka qaar xataa kan hadduu kaa tagay daa oo ciyaalkaaga fiirsan marka wax natiijooyina oo ka soo baxay kulamadiina aad ugu magac darteen waktiga sheekada iyo shaaha aad ugu magac darteen wax natiijo ka soo baxay aad aragteen iyo dumar u riyaaqay iyo dumar ku aflaxay oo talooyinkii ay waktigaa ka heleen wax ku xaliyey oo wax ugu hagaageen ma jiraa way jiraan hadda hooyooyinka xitaa annaga markaas sheekooyinkaas aan isugu fariisano hooyooyin badana hadda kor waxay soo jeediyeen in aysan haysanin khibradihii skills aysan haysan ay ku fiiriyaan iskuolkeena siyaal dhulka iskuols ma aqaano magaalooyinka kale laakiin annaga waxaan kunaa wax sources la yiraahdo oo wax walbaba inter meesha uu ku jiraa bassword aad samaysanaysaa waa inaad computer ku access garaysaa cunugaaga educationkiisii wax walba hooyooyinkii markaas computer classka aan u furay sheekooyinkaas ay ka timid hadda waxay fiirsadaan ciyaalkooda waxbarashadoodii iskuulaadkii bay ka warhaayaan systemkaay galayaan cunugii boggiisa la galayaa waxaa la fiirinaya wax alla wixii iskuolka uu soo geliyey meelaha uu ku liito kalaas walba ama xiisad walba inta uu haysto markiska uu haysto ha ayay fiirinaya hadday hooyadaas cunugeeda dhibaato ku aragto annagiyay nala wadaagtaa ama wanan wanaa jiro oo ay ku imaanayso ay ku leedahay dhibkaasaa jiree ma ku arki karaa ha waa ii imaanaysaa ama iskuolkan u raaca ama qof kalaa raacayo ama waxaan u balaminayo dadka soomaalida kaloo iskuolaadka ka shaqayso marka wixii saasaan ku xalinaa laakiin haddaad gurigaaga iska fadhida aada waxba ogaanin waxba ma xalin karta soo mogid hadda last three yearskan sanadkiiba afartan hooyo ayaan barnaa computer classka weynaa iska bedelay oo marka waxay awood u yeesheen inay caruurtoodii waxbarashadoodii ay intay computerka galaan ay systemkii halkaas ka galaan ay fiiriyaan wax alla wixii macalimiinta ay geliyaan wax walba ha haddana weliba marka ay trainingkaas dhameeyaan waxaan siinaa qof walbaba hal laptop laptopkaas gurigeeday ku isticmaalaysaa marka waktigaas aan isla qaadana wax weyn ayaan ka bedelnaa dadka sida joogtada ah uga qayb galay kulamada loogu magac daray waktigii sheekada iyo shaaha ee dumarkan soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada siyaral ee gobolka washington waxaa ka mid ah leylo oo ah hooyo haysata carruur yaryar ani ahaan horta walaale waxaan kaga helay marka waa ogtahay maamooyin soomaaliyeedaan nahay mostly guriga iska joognaa waxyaalo badan kama warqabno oo wadankan ka dhacaaya marka markaan isku nimaadno waan kala faa'iidaysanaa qof walba wuxuu yaqaano uu walaalkiisa kala u sheegaa ama uu og yahay marka waxaa ani u arkaa kala faa'iidaysato waan soo kala faa'iidaysanaa wax badan waana soo xasuusiyaa taasna de dee waddankaygiina wuxuu iska ahaaba waddan dee all the time banaanka la joogo dadkii banaanka isku arkaysiin halkaan xoogaa waxaan dareemaynaa inaan ciriiri ku jirno markaa marka guryaha ka baxnoo kaleeto oo meel isugu tagno waxay noo tahay anakoo wakti soo qaadatay marka waxaan biliif garaysnahay gabdhuhu markay guriga inta kasoo baxaan la wada sheekaysto in waxyaalo badan aan kala faa'iidaysanayno marka halkaan ilmahayagii dhaqankii iyo dhaqankii halkaan way kala duwan tahay adiga maxaad dareentaa markaad ka qaybgalayso sheeko iyo shaah wallaahi ani waxaan dareemaa habi marka communitygaygi oo isku timid wax badan aan kasoo faa'iidaystaa sheekadaas naqaska camal ani hadda ma dhihi kari stressay ahaaye laakiinse i relief inaan culays iga soo degay oo la qoslay la sheekeeyey waxyaabo fana laga hadlay ha aan markaas adigana ku qusayn laakiinse jamac ahaan loo wada hadlaayo waxaa haddaba la isweydiin karaa maadaama uu waktigu yahay mid aada ciriiri u ah gudaha dalkan maraykanka xaggee dumarkani ka helaan waktigan ay ku shaahaystaan oo ay ku sheekaystaan walaalay wallaahi waktigaas maalmo cashar aan qaadanaynaan ka ka ka wada hadalnay marka islaamahayaga ilmo badanaa iska haysanaa marka hadda maalin khamiis ah waaridka qaarkood waxay dhahaan naloo badiyo waaridka qaarkiis waxay dhahaan maalinteeda nagu filan maalintaas waa maalin aan samaysanay five thirty to seven camal aan ka dhiganaa hadda maalintii saan jaanis u helno iyo saan meesha u helno bishii laba jeer hadda bishii waa hal mar xataa bishii haddii laba jeerna looga dhigi karo marka dumarka eega specially broblena guryaha sakaaya haysadadaa hadlinaa jira dadaan faamiligooda jooginaa jira jas ilmaheeda iyo gurigooda wixii lagu hadlo qolkan in looga dhex tegaayo aan la sii wadinin waaba ruulka lagu furaba waa waxyaalaha lagu furay kamid tahay qolkaan markii la yimaado wixii ka dhaca nomara waxay yihiin inaan la sii wadin oo qolkan looga tago kulanka dumarka ee loogu magacdaray wakhtigii sheekada iyo shaaha ee ay hormuudka ka tahay farxiyo maxamed oo madax u ah hay-adda somali family safety task force ee caawisa qoysaska soomaalida ah ee magaalada siyaarle gobolka washington waxa uu culays badan oo xagga maskaxda ah ka dhimay dumarka fursadda u helay inay ka qayb galaan islamarkaana ay ka helaan talooyin u horseeday in ay xalliyaan mashaakilaad dhinaca qoysaska ah oo horey u haystay intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waannu ku soo qaadannay kulanka loogu magacdaray wakhtigii sheekada iyo shaaha intaan mar kale kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo